waan dhegeweynasaha u haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka waxaa london ka soo diyaariyey inana soo jeedinaya ridwaan xaaji cabduuli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa masiibadii xoogganayd ee ka dhacday dhismaha grenvell tower oo afar iyo labaatan dabaq ka koobnaa kuna yaala galbeedka london iyadoo guud ahaanna marka la eego bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan london ay si weyn ugu gurmanayaan qoysaska ku guryo beelay islamarkaana musiibada xooggani ee kasoo gaadhay dabkii dhacay arbacadii aynu soo dhaafnay dadka soomaalida ee magaalada london ayaa qaarkood waxa ay baadi goobayaan qoysas soomaaliyeed oo la rumaysan yahay inay dhismahaasi ku noolaayeen barnaamijka waxaa marti ku ah garyaqaan sahre axmed oo ka tirsan xarunta sharciyaqaanada ee maaya ee magaalada tan london kusoo dhowow sahra barnaamijka asalaamu calaykum ridwaan aad iyo aad baad umahadsan tahay
waayahay dabcan waxaad ka mid tahay dad fara badan oo muslimiina iyo dad kaleo reer londona oo gurmed u fidinaya qoysaska faraha badan ee musiibadu ay ku habsatay ilaa iyo hadda wax wara oo aad ka warhaysaan haddii dad soomaaliyeed ay ku jiraan dhismahaas burburka xoogan uu soo gaaray run ahaantii ridwaan sidaad u sheegtay waa lagu dhammaaday waqooyiga london dadka ka kacay waa lagu dhammaaday oo hadda qeybta booliiska waxay leeyihiin waxaa la hayaa soddon qof oo dhimatay ilaa iyo lix iyo toddobaatan qofna waa la la-yahay balse waxaa la filayaa tirada dadka intaas inay ka badan doonaan marka soomaali badan baa isugu timid halkan oo maaragtay isku dayeysaa ka kala socota qeybo kala duwan adeegyo kala duwan fidiya bulshada ka mid ah ayaga oo raba marka haddii alla idmo inay isku dayaan wixii gargaara u fidin karaan dadka soomaalida ah sidoo kale dhismaha gubtay waxa u badnaa oo deganaa dad ka yimid bariga africa ama waqooyiga africa iyo dad badan oo muslimiin iyo carab isugu jira oo waxaa la leeyahay ilaa lix boqol oo qof baa deganayd marka halkan baan isugu imaana anagoo isla maaragtay wax soomaaliya haddii la helayo ilaa iyo hadda waxaa la la-yahay baa laleeyahay hal famil oo soomaali ah oo hooyo iyo caruur isku jira ah dhowr familna isbitaallo baa laga helay oo maaragtay way badbaadeen marka waxaan isku dayeynaa inaan ogaano haddii ay jiraan dad kale soomaaliya halkaa deganaa oo la la-yahay oo waxaan jecelnahay dadka inaan ku gubaabino inay raadiyaan ehelkoodii asxaabtoodii waa gartay hooyada iyo ilmaha la la-yahay dabaqa ay deganaayeen wax wara oo aad ka hesheen ilaa hadda run ahaantii macluumaadka kasoo baxaya boliiska aad iyo aad buu yaryahay waxaan jecelnahay dadweynahana dhegaysanaya hadda haddii ay awoodaan ama ehel ama asxaab ama deris soomaaliya ay lahaayeen ama muslimba ah inay nala soo xiriiraan ay noo sheegaan dadkii la helay dadka qaarkood waa la helay balse ehelkoodii baa watay dadkaas waxay hayaan macluumaad ku saabsan dadka kale ee la deganaa ee deriskooda ahaa oo soomaalida ahaa siiba waxaan aada u raadinaynaa inaan helno macluumaad ku saabsan dadka deganaa dabaqadaha sare ee sartaas laleeyahay waxay ka koobneed labaatan dabaq marka insha allah haddii aad badbaaday ama ehelkaadi u badbaaday xataa noo soo sheeg dadka kale ee maqan si aan u ogaano waxaa jira dad badan oo maarata ehelkooda waddankan uusan deganeen waxaan jecelnaha dadkana dhegaysanaya xataa waddamo kale haddii aad degan tahay inaad raadisid ehelkii asxaabtii waalidkii dariskii aad taqiino ama aad ku ogeed xaafadahan inay deganaayeen oo laga yaabo sartaa inay maaragtay ku jireen waayahay sahra dad badan oo soomaali ah ayaa degan meelo aan ka fogeyn dhismahaas oo guryaha dabcan gaagaaban ee dhismaha ka hooseeya waxaa la leeyahay soomaali ayaa degan dadkaas ma la xiriirteen oo ma weydiiseen haddii ay ka warhayaan cid soomaaliyeed ama qoysas soomaaliyeed oo dhismaha ku noolaa
run ahaantii dadka dhan waa laysku soo baxay soomaalida maasha allah waa dad aada u wanaagsan oo maaragtay markuu dhib yimaad waa laisku soo baxay masaajiyadu waa laga yimid waa la raadinayaa sidoo kale waxaa laga raadinayaa dadka iskuulaadkii oo caruurta aan iskuulaad tegin haddii ay jiraan iskuulaadka xaafadahan ku yaala sidaas darteed baan waxaan jecelnahay qof kasta oo wax macluumaada og inuu nala soo xiriiro si xataa dad badan baa isbitaal la geeyo oo dhaawac ku jiraa oo aan la aqoonin qofka ay yihiin si aan u ogaano dadkeeni haddii ay dadkaas yihiin ama xataa qof kale hadduu yahay oo bini aadana si loo gargaarsiiyo marka fadlan haddii aad badbaaday ama aad kasoo baxsatay noo sheeg dadka maqan oo ilaa iyo hadda aada la adahay ama aadan la xiriiri karin si maaragtay booliiskii loogu sheego loogu sheego daarta ay deganaayeen maaragtay aqalka ay uga jireen numbarkiisii haddii aad soo sheegi karto magacooda haddii aad soo sheegi karto ehelkooda haddii aad soo sheegi kartid dad badan baa jooga dhalinyaro badan baa halkan isugu timid iyo maaragta dad masaajijo culimada ka socda shaqaale ah maasha allah soo gurmaday oo dadka ku caawinaya sidii loo heli lahaa ama loola xiriiri lahaa maaragtay dadka oo loo fiirin lahaa haddii ay isbitaal ku jiraan ama ay nool yihiin ama ay dhinteen ama haddii ay weli shartii ku dhex maqan yihiin dadka dabcan ku guryo beelay dhismahan grenville ee hadda ku sugan xarumaha masaajidda ay ka mid yihiin iyo kiniisadaha iyo goobaha kale ee bulshada ma booqateen dadkase dareenkoodu siduu yahay dadka dareenkooda run ahaantii waxaa ku jira shaqaalqal badan shoog baa ku jira dadka ehelkooda ka maqan yahay keliya maahaan dad kale badan baa jira oo fiirsaday sida ay wax u dhacayeen maadaama dabka uu noqda mid aada u faafa shan iyo toban daqiiqo gudahood dad badan baa arkay dad ka soo duulaya ama iska soo tuuraya dabaqadaha ama caruur laga soo tuurayo marka nafsiyan ahaan aad aad bay u saameysay balse waxaa halkan jooga maaragtay dad badan oo oo ku saabsan cilmiyadaas soo bartay oo oo sidinaya dadkas inay la hadlaan ama treatment dadka laga dhintay ay la hadlaan ama dadka maaragta psychologically dhibaatada ay soo gaartay ay la hadlaan baa halkanala jooga waxaan isugu imaanaa xarunta a t m ama antitribal movementga soomaalida ay wada yaqaanaan oo ku taala west london si markaa waxaa kaloo jira masaajidkan wuu ka agdow yahay saad la socoto maqaayadaha soomaalida ka agdow yihiin ilaa hadda waxaa la ogyahay hal gabar oo caruur kula jirta isbitaalka oo aan helnay balse laisku dayayo yani dadka dhibaato badan baa soo gaartay so aad bay u dhib badan tahay in meeshii laska wada istaago lama ogola marka waan laisku dayayaa familada qaarkoodna way badbaadeen alxamdulilah familadoodii baa u yimid oo reerahoodii baa guryahooda u watay ilaa iyo hadda ma jirto qof soomaali ah oo aan ognahay oo maaragtay goobaha kiniisadaha ama meelaha seexanaya ma jirto dadka waa la wada waday balse waxaan u baahannaha inaan ogaano haddii ay jiraan dad maqan oo la la-yahay si aan maaragtay uga caawino booliiskan ku sameeyaan dadka soomaalida ee ka badbaaday dhismahaas ee aad tiri waa la kulanteen sida ay wax u dhaceen ma idinka sheekeeyeen dadka wallaahi sas u hadlaya maaha saad ula socoto shock baa ku jira dadkii oo naxdin xoog leh baa ku jirta sidoo kale dadka maysan seexan maysan nasan so marka waktigana hadda waxaan isku dayaynaa energygeena inaan maaragtay ama aan isku dayno maadaama maalin jimca ay tahay inaan ogaano dadka maqan kuwii la helay alxamdulilah waa la helay bad kuwii maqan ama kuwa la la-yahay ama kuwa aan loo warhayn inaan ogaano baan isku dayaynay dabcan bulshada ku dhaqan deegaankaas ka agdhowdhow dhismaha dabka uu ka dhacay su-aalo badan ayay isweydiinayaan marka guud ahaan dalka la eegana su-aalahaas way taagan yihiin oo waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid ah qalabka dhismaha lagu dhisay iyo waxa keenay in durbabe dabka uu ku faafo dhammaan dhismaha marka ma is leedahay dadku ma aanay helin ilaa iyo hadda su-aalihii ay u baahnaayeen in looga jawaabo run ahaanta ridwaan su-aalahan waa su-aalo aada iyo aad laysku weydiinayo sidaad ula socoto ra-iisul wasaaraha waddankan waxay maaragtay amartay in la sameeyo inquiry ama baaritaan oo maaragtay dadka dhan u wada furan balse su-aalo badan baa taagan su-aalahaas oo ka taagan dabcan qalabka uu ku dhisnaa guriga sidoo kale ka taagan qalabka maaragtay dadka sheegayay ama qaaca sheegaya oo leeyahay meesha ma aysan lahayn waxaa kaloo laisweydiinayaa sida maaragta daar sidaa ugu weyn uu dab u qabsan karo uu dadka u baabi'in karo muddo maaragta nisac gudaheed ah marka su-aalaha aada iyo aad bay u badan yihiin waxaa la filayaa maaragtay dabcan booliiska investigationkooda inuu sameyn kao doono sidoo kale kuwa qeybta qaabilsan health and safetyga ama maaragtay daaraha sida u dhisan yihiin qalabkii investigation weyn baa lagu sameyn doonaa baaritaan weyn baa lagu sameyn karaa waxaase la filaya waxyaabahaas inay wakti aada iyo aada u dheer noqon doonto waa gartay marka la eego dadka dabcan dhismaha deganaa iyo kuwa ka agdhowdhow waxaa la leeyahay waxay dareemayaan in la iloobay oo sidii loo baahnaa aan looga taxadirin dhismaha iyagoo ku eedeynaya dowladda hoose ee laftirkeeda inay mas-uuliyadda wax ku leedahay arrintaas ma kuu muuqata adiga run ahaantii su-aalaha laisweydiinaya bay ka mid tahay maadaama maaragtay dowladda hoose shartaas ay lahayd balse ay u dhiibto shirkado kale oo private ah si ay maaragtay dayactir ugu sameeyaan oo sarta dhibaatada hadda ay ka dhacday ay tahay sar lacag badan ay ku baxday waqti aan sidaan u dheereen oo dayactir lagu sameeyey marka su-aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah dayactirkii lagu sameeyey sartaa banaankeedii ama qalabkay u isticmaaleen inay ku sameeyaan oo dad badan ay leeyihiin ma uusan ahayn mid u dhigma qalab wanaagsan oo ama mid ah qalab wanaagsan lagu sameeyo sharahaas oo kale marka su-aalaha aada iyo aad bay u badan yihiin ridwaan ma noqonayaan kuwa maaragta jawaab official ah laga soo saari doono wakti hadda dhow ma noqon doonaanba dadka waxaa ka muuqata caro iyo cabsi iyo ciil badan oo maaragtay waktigan xaadirkana jawaab aan loo haynin dabcan bulshada ku dhaqan london oo soomaalidu ay ku jirto waxaa lagu ammaani karaa sida wanaagsan ee dadka ay u caawinayaan sida dadka reer london meelo fara badan oo dunida ah loogu tilmaamay inay yihiin dad runtii aada iyo aad isu caawinaya marka dadka soomaalida ee gurmadkan ka qayb galaya ka sokow adiga meeqaad ku qiyaasi lahayd run ahaantii dadka aada iyo aad bay u badan yihiin oo sidaad u sheegtay waa maasha allah wax lagu amaanay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena ridwaan xaaji cabduuli oo barnaamijka martida mikrofoonka london inooga soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay